yacni cidnaba si aan markaa gar ayna idinku helin xataa kuwa dalamadii si ayna gar idinku helin qaar baa saa u fasiray laakiin bacdi culammada ka mida baa dafiray oo waxay yidhaahdeen ilaa uu macnaheedu markaa waaw lamci yahay waaw nasaq la mid yahay ama waawulcadfi yacni luqatulcarab kuma hayno marka waxay noqonaysaa haddii ra'yigaa lagu socdo cuquudda wixii waaw in la micna yahay wuxuu macnuhu noqonayaa ilaa thawban ay wa thawban yani bictuka haadihi silcata yani silcadan ama alaabtan waxaan kaaga iibiyey bialfi dirhamin kun dirham ilaa thawban yani markaysa waxaan markaa iyo thawb macnuhu saas iyadaa buu dhacaya haddii markaa yani caqdi ay tahay waxay noqonaysaa in waxa weeye thawbka iyo silcada labadaba in laysla iibinayo sidaas iyadaa bay noqonaysaa oo fathawba fayakunu athawbu mabiican maca silcati faltanmi thawban maro nisbe li bacda alfi dirhamin kun dirham dabadeed lilxadfi xadaf u nisbe waalmajaazi majaaznimo u nisbe aw linadami ama tiiraanyo aad wax ka qoomamoonayso u nisbe wa qiila waxaa la yidhi bilxadfi markaa xadaf baa la yidhi lada liqraari markaa qirasho wax la qiranayo agteeda yani waxa weeye yani tarkiibkaas u sugnaaday xadaf wax la qadarayo oo qiimo oo kale la qadarayo walcaqdu markaysaga wixii caqdiya cuquudaha sida bayciya wax la mida macna alwaawi macno waaw jaarin fiihi waa miduu markaa ku soconayo ku dareeray bishirkatin wa bithawaati qaala bacdu qaala waxay yidhaahdeen bacdun bacdi culammada ka midi bishirkatin shirkay yidhaahdeen oo eraygan waa mushtarak bay yidhahdeen istisna la yidhahdo munqatica iyo mutasil mutasilka ayuu ka yahay ku yahay mushtarak yani lafdi ah oo lafdi ahaan mid walba xaqiiqatan baa loogu iطlaaqa istisne kii mutasilkahaa xaqiiqatan baa istisne loogu iطlaaqa kii munqaطicaana xaqiiqatan baa istisne loogu loogu iطlaaqa wa bitawaati yani tawaatucna waa lagu iطlaaqaayo yani mushtarak macnawi ah oo xagga macnaha in ishtiraak kaga sugan yahay aan ishtiraak lafdiya aanu ahayn taasna bacdi culammada ka midaa ku tegey bacdi kale wa awjib markaa waajibi fiihi markaa gudihiisa alitisaala itisaal waajibi istisnaha waxaad waajibisaa gudihiisa itisaal waajibiyo xagga caadada waa inuu markaa nudqiga hadalka hore waa inuu ku xidhiidhsan yahay oo ku lamaan yahay wa fi lbawaaqi duuna madiraari wa abtilan bisamti litadkaari wa fi lbawaaqi waxyaalaha kale istisna shabaha ee marka hadday kaayo tahay hadday shardi tahay hadday sifo tahay hadday bedelulbacdi tahay yagana markaysaga waxaad waajibisaa daruurada ahaanteed itisaal waajibi oo shayga ay khasisayaan waa inay ku daba dhegan yihiin wa abtilan markaysaga waxaan markaa baatil garee yacni bisamti aamusuu ka aamuso oo intaanu istisnaha keenin uu aamuso markaa ku butlaan gareeyo baatilnimo ugu xukmo litadkaari xasuusadaad u xasuusanayso aad u aamustay halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa istisna xaqiiqatan kee baa la yidhaahdaa bacdi culammada ka midii waxay yidhahdeen ra'yigooda hore aad u qaadatae oo waxay yidhaahdeen markaa istisna xaqiiqatan waxaa la yidhahdaa ka mutasilkaa ka munqatica majaaz weeye wahwa majaazan wadaxa buu kugu cad kugu tilmaamay markaa ra'yi waa kaa oo ka xaqiiqadu unbaa markaa xaqiiqa waxaa la yidhahda ka mutasilka unbaa la yidhahdaa amaa ka munqatica ah isagu waxa weeye majaaznima loogu iطlaaqaa istisne ra'yi labaad wuxuu leeyahay maayo waa mushtarakoo labada waa ka dhexeeya mushtarak lafdigana weeye lafdi ahaan baa mid walba xaqiiqatan loogu iطlaaqaa waxaa la yidhaahdaa markaa istisnaa iyagoo mutasilka loo jeedo ama iyadoo munqatica loo jeedo mid walba waa dhacda kaasina waxa weeye waa ra'yi labaad ra'yi kaloo saddexaad wuxuu leeyahay maayo tawaatu baa ku sugan oo waa ishtiraak markaa macnawiya ku sugan oo ishtiraak lafdiya maaha mid walba marka xaqiiqatan looma yidhaahdo ee istisnaa looma yidhaahdo ha yeeshee waxaa ka dhaxaysa qadarka mushtaragee labadu ay iskaga yimaadaan istisnaha mutasilka iyo ka munqatica inta ay iskaga yimaadaan oo ah ikhraajka wax la bixinayo waxaasi ha soo gudagalaan hadalka hore ama wax si uun looga fahmi karo ama laismoodsiin kari lahaa ha ahaadaane ikhraajka qadarka noocaasi ka dhaxeeya ayaa la yidhahdaa istisna marka labada markaysaga mid walba ziyaadada uu la gaar yahay uma tacarudin eraygan qadarka mushtarag ee ka dhexeeya keliya ayuunbaa markaa eraygan lagu magacaaba kaasina waa tawaadu ah aqwaasha noocaasa markaa ku sugan marka waa iska khilaaf lafdiya waxyaalaha noocaas waxaan markaa kaloo inoo tilmaamay mas'ale kale oo ku saabsan mukhasisaadka mutasilka waxaa waajiba inay mutasil tahay xagga caadada ay ka tahay oo caadada markaysaga hadalka kale waa inay ku lamaan tahay oo ay ku dhegantay ee haddii zaman u dhexeeyo oo wakhtigu markaa uu kala fog yahay oo intaadaa mustaqbeli dambe aad tidhaahdo ilaa kada a aad tidhaahdo saddex baan furay aad dabeedna tidhaahdo markaysagaa beri dambe aad tidhaahdo ama saacada dabadeed ilaa markaas sintayn laba dalqadood mooyaane a taas iyadii wax ansaxaya markaa iyadu ma ah halkaasna waxaa la soo naqliyaa ra'yi cabdillaahi ibnu cabbaas laga sheego ay mufasiriinta qaarkoodna ku soo arooriyaan walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika qadan ilaa an yashaaa allah oo waxa weeye markaa istisnaha markaa ilaa sanad ama ilaa lix bilood markaa in la istisnoon karo taas iyadaa ayaa markaa cabdillaahi ibnu cabbaas markaa laga sheega ra'yiga noocaasee cabdillaahi ibnu cabbaas laga sheego ee culammada qaarkoodna halkan waa ku keenaan oo waxay yidhaahdaan ardaydiisii qaar ka midna way ka qaateenee waxay yidhaahdaan yacni isagu inaanu itisaal ka qabin bay u eg tahay culammada qaarkood inay shaki geliyaan sixada marka ee asarka cabdillaahi ibnu cabbaas ayaad markaa mooddaa laakiin asarku waa sugan yahay oo waa saxiixa cabdillaahi ibnu cabbaas waa ka sugnaaday ha yeeshee sidii loo tawdiihin lahaa ama loo fasiri lahaabaa macnihiisa la isku khilaafay bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen macnaha wuxuu uga jeeday cabdillaahi ibnu cabbaas yacni in sha allahu aayadda markaysa waxaan markaa amarkeedii in laga baxo walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika qadan ilaa an yashaaa allah istisnaha ilaa ah markaa kama warramayn cabdillaahi ibnu cabbaas laakiin istisnaha uu ka warramayay waxa weeye waa in shaa allahu uu ka warramayey oo shayga kastaee mustaqbale aad ka warramaysee soo socda waa in insha allahu aad ka daba kenta weeye oo aad tidhaahda insha allahu waa inaad tidhaahda marka insha allahu eraygaasaa istisnaa lagu iطlaaqa axaadiistana waa ku soo aroortay man xalafa calaa yamiinin faqaala in sha allah faqad istasna ninkii waxa weeye dhaar ku dhaartee markaa in sha allahu yidhaahdaa faqad istasnaa kaasi waa istisnooday walaa yastatnuun baa ka mida qowluhu tacaala uu ilaahay yidhi marka walaa yastatnuun yacni may istisnoonoo bimacnaa may bal reebin oo may odhan in sha allahu markay yidhahdeen berri baynu beerta goosanaynaa may odhan in sha allahu hadduu ilaahay doono ayaynu goosan doonaa may odhan marka istisnaha uu ka warramaya cabdillahi ibnu cabbaas taasuu ahaa usuuliyiin ay jiidashadaa usoo jiidateen aad tidhahdeen halkanna waxa weeye waa gelinaynaa dee cabdillahi ibnu cabbaas miduu ka warramay ma aha idinku markaa mida taa inaad samaysaan ma aha culammaduna waa isku khilaafsan yihiin usuuliyiintu insha allahu istisna ma tahay mise ma aha khilaafkay isku khilaafayaan waxay tahay luqa ahaan istisna ma loo yidhaahdaa mise looma yidhaahdo laba qowl baa ku sugan marka calaa kulli xaal istisnaha halkan mubawabka ah ee lagaga warramayo baabushardi weeye insha allahu ye yacni taas sharci ahaan iطlaaqa loogu iطlaaqayo luqa ahaan in loo yidhahdaana laba shay oo kala duwan weeye markaa sidaas aawadeed yacni culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddan in laga baxo amarkeeda ayuu uga jeeday ee ma aha insha allahu hadduu yidhahdo qofka markaa in kafaara ayna ku laazimay waxyaalihii kafaarada u baahna ama marka waxa weeye inuu yacni tootaliba ay ka dhacayaan markaysa waxaan markaa shaygii uu isisna raaciyaa hadday dhaar tahay iyo hadday nadar tahay iyo hadday yacni markaa talaaq iyo wax la mida tahay yacni inay waxyaalahaasi aynay fulaynin oo insha insha allahu daa laga daba keenay aynay u fulaynin walow bacda xiin ugama jeedin laakiin wuxuu tilmaamayaa isagoo walow haba kafaaro gudaye inuu kollayba insha allahu iska yidhaahdo yacni marka culamada qaar saasay ku tawjiiheen qaar kalena waxay dhahen insha allahu iyo keliya ku gaar qaar kale waxay yidhahdeen maya hadalka ilaahay markaa inuu uga jeeday baa laga yaabaa aanu hadalka makhluuqa marka aanu uga jeedin adigu calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan sidaas cabdillahi ibnu cabbaas uu sheegay inaanay saxaahay sheikha abu isxaaq ashiraazi la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi waxaan doonay magaalada baqhdaad la yidhahdo inaan iskaga tago markaan soo xidhxidhay ayaan waxaan la kulmay buu nin sallad sita oo madaxa ku sida baqli uga buuxo sallad baqal bahalka la yidhahda khudaarta ka midi uu ka buuxo nin sido oo xamaalsan ayaan markaa la kulmay buui nin buu la hadlayaa markaasuu leeyaha ra'yiga ibnu cabbaas hadduu sax ahaan lahaa yacni sax ma aha ra'yiga ibnu cabbaas hadduu sax ahaan lahaa laguma yidhaahdeen yani markaa laguma yidhaahdeen waxaa laodhan laha insha allahu dhee yani markaa fadrib bihi walaa taxnas laguma yidhaahdeen yani intaad xawr yar yar soo qaadato markaa yani ku garaac laguma yidhaahdeene waxaa lagu odhan lahaa waxaad tidhahdaan insha allahu ka dabageli saasaa la odhan lahaa taasi waxay daliil u tahay ra'yigan ibnu cabbaas inaanu saxahay waqud biyadika diqtan fadrib bihi walaa taxnas marka wuxuu yidhi abu isxaaq ashiraazi markaasaan dib u noqday buuhi markaasaan wallaahi beled yacni ka khudaarta iibinaya ama khudaarta sidaa uu cabdillahi ibnu cabbaas yani radinayo oo qowlkiisa daciifinayo o niqaashayo in waxa weeye laga tago inaanu habboonayn in laga tago inayna habboonayn halkii baan iska joogay bu waxaa la yidhahdaa rashiid ninka la yidhahdaa isaguna khaliifada ahaa ayaa waxa uu ku yihi qaadigii markaa la odhan jiray abu yuusufa saaxibu abi xaniifa ayuu ku yihi ra'yiga ibnu cabbaas istisnaha ka qabaa waa maxay markaasuu markaa u sharxay oo u sheegay markaasuu yihi waxaan amar kugu siiyey oo kugu casmiyey inaad waxa weeye dadka u sheegto ra'yiga noocaasa ugu fatwooto markaasaa waxa weeye abu yuusufna waxaa la yidhi masaa-isha uu istidraakaya uu diidan yahay si yar oo latiif uu dadka ugu sheegi jiray baa layidhi markaasuu meel kaleba markaa kama marine waxa uu yidhi baycadana dadka la mubaayacoonayso waaba kaa fasaadinaysaa ra'yiga ibnu cabbaas oo say u fasaadinaysaa buu yidhi dadkii waa kuu dhaaranaya oo kuay ku imanayaan dalaaqii iyo cataaqii iyo beryihii dambe waxyaalo badan baa lagu dhaarin jiray waa bidca uu soo saaray markaa ninkii laodhan jiray xajaaj baa soo saaray oo markay baycadii khasab noqotay ayaa la yidhi markaysagaa ninku waa inuu markaa xilo furaa in waxa weeye markaa si yani intaasoo cataaqa iyo intaasoo xilo fur ah waxaas waa inuu markaysaga raaciya oo waxa weeye baycadu la baayactamayo waa inuu intaasoo dhan yani markaysagaa u isisaaraa wuxuu yihi dadkii markay kuu dhaartaane wax kula mubaayacoodaan markaysagaa dabeedna ay kaa tagaan guryahoodii hadhow markay tagaan ayuunbay insha allahu ka daba keenaya wax alle waxay ku yidhahdeen waxba kama jiraan markaasuu markaa uu ku yidhi cidna ha u sheegin ra'yiga cidaad u sheegtaa oo uga saqarisaa yaanu jirin ayuu saas yadaa buu ku yidhi marka calaa kulli xaal yani ra'yiga ibnu cabbaas waxa uu yahay ra'yi aan qawi ahayn sida jamaahiiru ahlicilmi mareen baa markaysagaa raajixa waxaanay ka mid tahay mukhasisaadka mutasilka sidaas aawadeed waa inay caadatan mutasil tahay sidaas aawadeed inqitaaca yar ee neefsiga iyo qofaca iyo waxyaalaha noocaasi hadalkii ay kala goysay waxba yeeli mayso qaala waxay yidhahdeen bacdun bacdi culamada ka midi bishirkatin shirka yidhaahdeen oo labada mushtarak lafdiga ay ku too mid walba xaqiiq ahaan baa loo yidhahdaa mutasilka iyo munqatica istisne loo yidhahdaa wa bitawaati tawaatucna markaysaga waa la yidhahdaa oo qadarka mushtaraga ka dhexeeya mushtarak macnawiya ku tahay sidaasna waa la yidhi waa wajib markaa waajibi fiihi litisaala itisaal waajibi xagga caadada wa fi lbawaaqi duuna madiraare iyada ku waajibi wa fi lbawaaqi baaqigana ku waajibi ee markaa ka mida mukhasisaadka mutasilkaa duuna madiraari daruure markaysagaa la-aanteed wuxuu ka ixtiraazayaa haddii markaysaga waxan markaa qofac iyo yani markaa hindhisa iyo hadday wax qabtaan oo hadalkii qof ka kala gooyaan ama waxa weeye tunqaacaaba qabatay oo markuu dabeedna halkaa marayey ayuunbuu bahalunqaacaa la sulaacay tunqaacada markuu ka faaruqo ayuunbuu dee istisnihii ka daba keenaya loo odhan maayo markaysagaa mar haddii waxa weeye hunqaaca ay kaliftay oo ay kala goysay yacni istisnaaga waxba kama jiraan la odhan maayo wa abtilan bayani baatilgaree buu kuhi istisnaa bisamti aamuska kuwa markaa baatilgaree litadkaari markaa xasuusa darteed markaa loo aamuso wa cadadun macaka ilaa qad wajab wa cadadun markaa tiro macaka ilaa ilaa iyo wixii la mida markaa ay wehelisaa qad wajaba waxa waajibay lahu lkhusuusu khusuus baa u waajibay yacni khaasnimaa u waajibtay cinda julli man dahab culammadii tagtay badankooda agtooda wa qaala waxay yidhahdeen bacdun bacdi culamada ka midi bitiinfa alkhusuusi yani diidmada khusuus ay diidayaan ayay markaa bacdi culamadana ka midina ku tageen waظaahiru sida markaa muuqata alibqaa markaysagaa baaqiyeelis la baaqi yeelayo weeye min anusuusi yani markaa waظaahiru sida daahirka ah ay min anusuusi nusuusta xaggooda ka daahirkaa nusuusta ugama jeedo nusuustii aayaadkii axaadiista ahayd wuxuu uga jeedaa nusuustii aqwaasha madaahibta ahayd nas waata la yidhahdo wax allo wixii waa calaa maa dalla wixii wax kutusiyaba nas waa la yidhahdaa walow shiikhnaha yidhaahdeen waظaahiru sida muuqataa min annusuusi marka aqwaasha culammada sida ka muuqataa alibqa baaqiyeelis weeye oo in markaa inta la soo reebay mulkiga in lagu baaqi yeelo iyaga markaaan mulkiga laga radin weeyaan halkana wuxuu inooga warramayaa hadduu yidhaahdo lahu calaya casharatun ilaa alaaatan wuxuu igu leeyahay toban buu igu leeyahay saddex aanu igu lahaynoo tobanka ka mida mooyaane macnuhu muxuu noqonaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa cumuum oo yuraadu bihi alkhusuusu waa cumuum oo khusuus looga jeedo noocaasay yidhaahdeen oo erayga markaa sabca ayuunbaa muraadku yahay casharadan hadda la sheegayo toddobaa looga jeeday qariino qariinona waxa u ahoo ku tusinaysa in toddoba looga jeeday ilaa talaatadadka laga daba keenay taasaa qariino u ahoo ku tusinaysa sidaas yadaa kaasi waa ra'yi ra'yi labaad waxa uu leeyahay maya wax khusuus la yidhaahdaa kuma jiro erayga sabca la yidhaahdo ama toba man toban toddoba macnaha la yidhahdo toddoba macnaha la yidhaahdo ayaa laba cibaaroo kala duwan baa marba mid lagugu tusiya mar cibaaro murakabaa lagu tusiyaayo cibaaradaasi waxay tahay lahu calaya casharatun ilaa alaaatan casharatun ilaa alaaatan baa mar lagu tusiya kalaamkaa murakabka ah ayaa mar sabca looga jeeda marna eray mufradaa lagugu tusiyaayo sabcatun baa lagugu tusiya marka labadaa mid waliba waa dhacdaa marka waxay yidhaahdeen wax tanaaqud la yidhahdaa meeshana kuma sugna waxaana macnuhu marka ay tahay marka horeba casharada waxa marka ay tahay casharatu ilaa alaaatan oo iswadataa sabca la macnaa bay yidhaahdeen ra'yi kaloo saddexaad waxa uu leeyahay yacni markaa casharaad sideeda u garan yacni marka casharo markaad sideeda u garato waxaad kale oo markaa sidiisa ad u garanaya inuu wax kugu leeyahayna waad garan in saddex laga saarayana waad garan macnuhu wuxuu noqonayaa tobankaan sheegay saddex marka laga laga jaro baaqiga soo hadhay buu ugu leeyahay ra'yigaasina waa kii ibnu xaajib saddexda qowlba yacni qowlka saddexaad ee ibnu xaajib iyo waxa weeye aqwaasha dhammaantoodba wuxuu ku ishaarayaa wa daahiru libqaa min annusuusi saddexda qowlba saddexdani waxay yihiin wax lagu mulkigii lagu baaqiyeeliyo qofkaa mulkigiisa aan ka soo intiqaalin lahu calaya casharatun ilaa alaaatan macnuhu waxa weeye saddexdu mulkigiisay mar walba ku harhsanta ra'yiga haddii laha waa cumuuma khusuus looga jeedo saddexdu isagaa haysta waxaan ka qaatay ma aha haddii la yidhaahdo maye waa marka casharo marka horeba waxaa looga jeeday yani casharo iyo tarkiibkan iswadatee casharatun ilaa alaaatan sabcuun bay la micno tahay markaana toddobada mulkigiisay ku baaqi tahay haddii la yidhaahdo toban marka saddex laga jaro baaqiga soo hadhay ayuu ugu leeyahay marka la yidhaahdana saddexdu waxay tahay mulkigiisay ku baaqi tahay saddexda qowl marleyba waxay tahay mulkiga inay ku baaqi tahay toddobadaasi oo aynay isaga soo gelin oo aan la siinin ama iib iyo wax lamida ku soo gelin sidaas weeyaan wa cadadun tiro macaka ilaa ilaa iyo wax lamida markaa weheliya macaka ilaa maca ilaa hadduu odhan lahaa waxaad moodi waxaa la moodi kari lahaa ilaa khusuuskeedao keliya in loo jeedo ka ilaa wuxuu yidhi ilaa wixii shabaha istisna oo dhan buu uga jeedaa lahu lkhusuusu khusuus baa qad wajaba lahu lkhusuusu khusuus baa waajibay cinda julli man dahab culammadii tagtay badankooda agtooda wa qaala bacdun bacdi culammada ka mid waxay yidhahdeen mintifa alkhusuusi khusuus nafyintay diidayaan bay ku tageen oo waxay yidhaahdeen cumuum khusuus looga jeedo ma ahee casharatun ilaa alaaatan macnaheedu marka horeba waxa uu faa'iidaynayaa waa kalaam murakaba oo sabca la macno ah sabcuu la macno yahay marka horeba waadaahiru sida muuqataa min anusuusi nusuusta madaahibta ka muuqataa alibqa waa baaqiyeeli saddexda mulkiga lagu baaqiyeelay waalmislu cinda alaakariina mubtilu waalmislu misligu waxa u dhigmaa istisnaha marka waxa weeye marka haddii lasoo reebo mustasnee mustasnaa minhuga u dhigma mubtilu mid burinayo weeye istisniyey buu burinayaa cinda alakariina culammada badankooda agtooda wayadullu almadkhalu yacni kitaabka madkhal la yidhaahdaa waxa uu ku tusinayaa lijawaasihi bannaanaanshahay bannaan tahay buu ku tusinayaa wajuwiza alaksaru wajuwiza waa la banneeyey alaksaru ay istisnaa'u laksari waxa badan in lasoo reebo cinda aljulli culammada badankooda agtooda wa maalikun shiikha maalik la yidhaahdaa awjaba waa waajibiyey lilaqali ay liistisnaa'i alaqali inta yar in lasoo reebo ayuu waajibiyey oo waxa uu hi nisfi xataa in lasoo reebaa ma bannaana wa munica waa la dilay alaksaru ay istisnaa'u laksari inta badan in lasoo reebo min nafsil cadadi tiro markaa yacni naskeed tiro cad oo yacni tiro cad oo waadix ah in laga soo reebo badanka waa la diiday waalcaqdu ay waistisnaa'u lcaqdi caqdi in lasoo reebo caqdi waxaa la yidhahdaa tirada isku buura garaysan tobanku waa caqdi labaatanku waa caqdi boqolku waa caqdi labada boqol waa caqdi kunku waa caqdi marka caqdigu waa tirada sidaa isugu buura garaysan weeye marka waxa weeye waalcaqdu ay waistisnaa'u lcaqdi marka caqdi in lasoo reebo tiro isku buura garaysan in lasoo reebo minhu laga soo reebo mustasnaa minhuga cinda bacdin infaqad yacni bacdi culammada ka mid agtooda waxay noqotay mid markaa la waayey mid la waayey oo aan suuroobayn bay noqotay bay yidhahdeen wuxuu halkana inoo tilmaamayaa beytka markaa ugu soo horreeya hadduu markaa yacni istisnaagii istiqraaq uu ku dhaco ou yidhahdo lahu calaya casharatun ilaa casharatan toban buu igu leeyahay toban aanu igu lahayn mooyaane macnuhu muxuu noqonayaa istisnahaasi ma asaxayo sida markaa culammadu ay qabaan arrinkaana waa laysla ogolyahay oo waxay yidhaahdeen yacni qadarkaa aad soo reebtay ilaa casharatan waxa weeye laqwi weeyi tobankaas sheeka qiratayna waa kugu sugnaatay wadaad haddaba ibnu dalxat alundulusi la yidhaahdo ibnu xasmi wadaadka la yidhahdana radin jiroo laba kitaab ka alifo kitaabka madkhal la yidhaahdo raddiga ibnu xasmi u alifay ayaa isagu waxa uu soo naqliyey masalo uu ku banneeyey laba qowl qowlka markaa yacni labada qowl ee uu ku banneeyey qowl ahaan baa waxay u eg yahay oo ku tusinaya inuu istisnaagii mustaqriqaa inuu asixinayo oo hadduu marka isaga u yidhahdo anti taaliqun alaaan ilaa alaaatan yani markaa saddex baad furantay saddex aanad furayn mooyaane gabadhu maba fura yani markaa laba ra'yi buu sheegay oo ra'yina waxa weeye in la yidhaha laqwi weeye istisnahaas ra'yina waxa weeye waa ra'yi in markaa istisnaha la asixiyo la yahaha qofkaa dumari ma fura marka waxa weeye ra'yigaas waxaa laga sheegay ibnu talxat alcundulisi kitaabka madkhal la yidhahdana isagaa alifay weli jawaaziya dulu lmadkhalu saasuu ku tilmaamaya bacdi kaleo culammada ka mida sida sheikha lakhmi la yidhaahdo ee isaguna maalikiga ahaa kamaa mazaqa kamaa mazaqa lakhmiyu madhaba maaliki yacni sida markaa yacni qalbigayga waxaad alfiyada ibnu maalikay u kala jeexday sidii wadaadkii markaysa waxaan markaa lakhmi la odhan jirayba uu waxa weeye madhabta imaam maalik u kala jeexay oo siduu u dilaaciyey madhabta maalik wuxuu ku samayn jiray baa leeyahay furuucda madhabta maalik uu wuxuu kusoo takhriijin jiray usuul madaahibta kale leedahay a qawaaciddii madhabta intuu ka tago ayaa usuul madaahib kale leedahay uu ku soo saari jiray baa la yidhi furuuc madhabta maalika marka kama mazaqa lakhmiyu madhaba maaliki sidaas yadaabay daaran tahay markaa sheikha lakhmi la yidhaahdana isaguna waxa uu yidhi xagga fatwada iyo xagga noocaasa markaysaga waa yani waa ku yani waa ku markaa bannaan tahay yani wax markaa yani faa'iidaynaya inuu fatwada ku banaanayo laakiin qadaaga uu tilmaamayo khilaaf inuu ku sugan yahay buu isaguna soo naqliyey culamo kaloo iyagana wax laga sheeg sheega waa jiraan bacdi culamada ka midina waxay yidhaahdeen masaladu waa ijmaacu waa laysla ogolyahay marka khulaasadu waxay tahay jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen lahu lahu lahu calaya casharatun ilaa casharatan istisnaa mustaqriqi inaanu asaxaynin qadarka istisnuhuna inuu yahay mulqan tobankaas qiratayna waa kugu sugan yahay wuxuu kaloo inoo tilmaamay haddaba bal haddaan istiqraaqi aanu bannaanayn bal badanka in lasoo reebaa inta badan ma bannaantahay mise ma bannaana bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen inta badan in lasoo reebaa ma bannaana waayo istisnaaga waxaa loo dhigay wax yar in lagu soo reebo ee waxa badan in lagu soo reebo looma dhigin haddii wixii badnaa lasoo reebayo istisnahaasi maba asaxayo jamaahiirta culammadu waxa weeye way banneeyeen shiikhuna wuxuu inoo tilmaamay jamaahiirtu inay sidaa qabaan waxaanay u deliishadeen qawluhu tacaala ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ila man itabacaka min alghaawiin kuwa marka waxa weeye raacay ee qaawiinta ah baana ka fara badan kuwa markaa addoommada marka ilaahay mukhlasiinta ah marka waxaa la soo reebay kuwii qaawiinta ah waxaa kaloo ilaahay yidhi wala uqwiyannahum hadalkii uu ibliis ka xikaayoonayey wala uqwiyannahum ajmaciina ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin marka kolba kaas idhaahdo waa badan yahay haddaad tidhaahdo yani mukhlasiintaa badan maba ahee iyo haddaad tidhaahdo qaawiintaa badan kolba kaad tidhaahdo kii badnaa kollayba la soo reeb adigu balkaa doontoon isugu lawaduwo keebaa labada badan a ama run ku hadalo ama been ku hadalo kii aad tidhaahdo waa badan yihiin kollayba la soo reeb sidaas yadaa wey culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maye waxa weeye ilaa man itabacaka min alghaawiina istisnaa munqatic baanu ku fasiraynaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiina istisnaa muntasil baanu ku fasiraynaa taasina waa taxakumaan daliil lahay labadii aayadood baan marka isagaa taa ra'yigayga waafiqina istisnaa odhanaya waa munqatic ta kalena waxaa odhanaya waa muntasil war warkaasi wax suuroobaya ma aha waxa markaa yacni sheikha maalik la yidhaahdaa uu isagu yidhi qadarka yar in lasoo reebaa waajiba oo agsarka iska daaya xataa nisfiga in lasoo reebaa ma bannaana agtiisa ma ansaxayso xataa in la yidhaha lahu calaya casharatun ilaa khamsatan istisnaasi saxiix maaha waayo nisfi in lasoo reebaa ma bannaana buu yihi agsar iskaba daa qadarka yar in lasoo reebaa bannaan wixii markaa qadarka yar ka batay ee kala bar gaadhay istisnaasi wuxuu noqonaya istisnaa baatil oo lahwi ah ra'yigaasna waa kaa laakiin waa qowl daciifa qowl kale waxa uu tilmaamayaa wixii cadad cad ah iyo wixii cadad aan ahayn ha la kala saaro wixii tiro ah badanka in lasoo reebaa ma bannaano lahu calaya casharatun ilaa sabcatan in la yidhaahdaa ma bannaana laakiin haddii la yidhaahdo cabiidii axraarun ilaa saqaalibata addoommadaydu xor weeyaan qolada saqaaliba la yidhahdee meesha suqlub la yidhahdo loo nisbeeyey mooyaane in alla inta kale waa xor oo badanku ay saqaaliba yihiin waa ay istisnaas u asaxaya waayo tiro cad baynay ahayd a tiro cad ayayna ahayd oo talow daliilka kale farqiyey maxay tahay tirada cad iyo ta kale waxaa loo baahan yahay daliil kale farqiyey in la keeno wax daliilina mas'alada noocaasa markaa umay sheegin cuquud ay culammada qaarkood yidhaahdeen in lasoo reebaa ma bannaano caqdi markaa cad in laga soo reebaa ma bannaana oo waxa weeye in la yidhaahdo lahu calaya mi'atun ilaa casharatan waxa weeye wuxuu igu leeyahay boqol toban aanu igu lahayn oo boqolka ka mida mooyaane in sidaas la yidhahdaa ma bannaana bay yidhaahdeen oo maxaa diidey yacni nusuustaanu eegnay adilada kitaabka iyo sunnadu caqdi saxiixa in wax laga soo reebaa ma suuroobin oo sidaa odhanaysan alfa sanatin fa labisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama yacni bacdu caqdi bay noqotay oo marka loo qaybinayo hadda tobankan waxaan leeyahay marka kunkan hadda loo qaybinayo kun iyo markaysa waxaan markaa iyo iyo conton caqdi saxiixa isuma aha caqdi saxiixa waxaa u noqonaya tirada markaysa waxaa si toosa ugu qaybsamaysa a tirada markaa si toosa sida boqol oo kale kunkii boqol baa u noqonaya boqolkii toban baa u noqonaya haddii labaatan aad tidhahda caqdi saxiixa nisbadiisa uma aha walow caqdi markii hore haba ahaan jire toban marka haddaad tidhaahdo midh haddaad ka soo reebtay caqdi saxiixaad ka soo reebtay markaa sidaas aawoodee lahu calaya casharatu ilaa waaxidatan yani markaa ma asaxaysa bay leeyihin qowlka noocaasna wax daliila malaha walmithlu markaas ay wastisnaau lmithli shay shayga la midkaa in laga soo reebaa mubtilun waa mid markaa istisnaasi wax baatil garaynaya cinda alaksariina culamada badankooda agtooda walijawaasihi yadullu lmadkhalu kitaabka madkhal la yidhahda ibnu talxa waa alifay bannaanaansho ay taasi bannaan tahay buu ku tusinaya wajuwiza waa la baneeyey alakharu ay istisnaau lakhari badanka in la soo reebo ayaa la baneeyey cinda aljulli culamada badankooda agtooda wa maalikun shiikha maalik la yidhahda awjaba waa waajibiyey lilaqali ay liistisnaa'i alaqali ama awjaba yani aad tidhaahdo yani awjaba hubaa macnuhu noqonaya istisnaaguu u waajibiyey lilaqali inta yar in la soo reebo wa munica waa la diiday alakharu ay istisnaau lakhari inta badan in lasoo caqdu ay wastisnaau lcaqdi yani caqdi in lasoo reebaa minhu mustasnaa mustasnaa minhuga laga soo reebaa cinda bacdin infaqad infaqada waa weysmay oo wax la waaye weeye cinda bacdin bacdi culamada ka mida agtooda marka calaa kulli xaal yani qolada ra'yiga dambe ee odhanaya yani wixii cuquuda lagama soo reebi karo qowlkoodu markaa qowl saxa ma aha wax daliila ma laha masaladuna haddaynay daliil lahayn waxa weeye waa mas'alo markaysaga aan saxiix ahayn laba shay oo mutamaasila in la kala farqiyo ilaa bidaliil ma banaana wadaa tacadudin bicafin xasili bilitifaaqi musjalan lilawali xasil buu ku yidhi xasili daa tacadudin ay istisnaa'a daa tacadudin istisnaha kii tacadud u saaxiibka ahaa bicafin ay maca cafin cafin la jirkiina markaa ku soo arooray musjalan lilawali lilawali ka hore markaisaga yani uu markaa xasili in ka hore laga soo reebayo musjalan xaaluu yahay markaa mid la ilaaqay bilitifaaqi waafaqsanaan laysku waafaqsan yahayna yani sidaas ku xasili oo ku sug ilaa marka waxa weeye ay ilaa yakun yani istisna maaha waa in shardiya abaa laa la geshay yani arrinku haddii sidaas aanu ahayn fa kullun mid kasta oo yani markaa istisnaayaashaa ka mida liladii kiibuu u sugnaaday itasala bihi isaga la xidhiidha ee ku xiga wa kulluhaa dhammaantood cinda tasaawi markay simanto qad batala waa bura in kaana waa hadduu yahay hayrulawali in kaana hadduu yahay waa jumlo cusub in kaana hadduu yahay hayrulawali ka hore waxaan ahayn almustaqriqa ka wax istiqraaqaya hadduu yahay falkullu dhammaantood xuqiqa waxaa loo xaqiijiyey lilmukhraji minhu ka hore wax laga bixinayey ayaa loo xaqiijiyey kii wax laga bixinayey ee laysla garanay waa ka hore kaasaa markaysa waxaan markaa yani dhammaantood loo wada sugay waxaysuma istaqraqa yani waxaysuma istaqraqa goor kasta oo istaqraqa uu wada gaadho oo wada qarqiyo alawalu ka hore faqad oo keliyi fa alqi isaga ilqe wactabir waa qowl labaada ictibaar iyo tixgeli bikhulfin ay maca khulfin khilaaf la jirkii fi namadi dariiqa lagu tixgelinayo laysku khilaafsan yahay sidaas ku tixgeli wuxuu halkana inoo tilmaamayaa istisnaaya istisnaa'aadkii markay iska daba dhacaan oo shay istisnaa haddii istisna kale kasii daba dhaco ka warran oo istisnaayadii iska daba yimaadaan lahu calaya casharatun ilaa khamsatan wa ilaa wa ilaa alaasatan yacni markaa toban buu igu leeyahay shan aanu igu lahayn iyo saddex aanu igu lahayn mooyaane waxaad u kala qaadi markaa istisnaaadkaas markay iska daba dhacaan in istisnaagaa cadaf la geshay iyo inaan wax cadafa la gelin haddii wax cadaf la yidhaahdo la gesho khilaaf ma lehe itifaaq waxaad ku samaysaa dhammaan isugee oo waxaad ka wada jartaa xagga hore xagga hore ka wada jar hadday istiqraaqaanna ibdaali oo wuxuu kuu kala tafsiilin doonaa marka istiqraaqo ka hore iyo markuu ka dambe istiqraaqo ku kala tafsi kaasi ha kuu dambeeyo haddii aynay istiqraaqin cadafna uu istisnaa'aadkaa iska daba yimi uu u dhaxeeyo waxaad ku samaynaysaa waad isugayn xagga horead ka wada jari hadduu ka wada go'o markaysaga allaba sahal waxay noqonaysaa qadarka soo hadhay markaysaga in lagu leeyahy haddii ay noqoto inuu istiqraaqo labadu kala qaadiyo inuu ka hore istiqraaqo iyo inuu kuwa dambe istiqraaqaan haddii kuwa dambe ay istiqraaqaan oo ay wada gaadhaan waxay noqonaysaa waxa weeye kaa dambe ee istiqraaqay iyo kuwa hore inaad isu geyso xagga hore ka wada jabto kii dambaa istiqraaqay oo waxaa tii lahu alaya lahu calaya casharatun ilaa alaaatan ilaa alaaatan ilaa alaaatan laba goor baad ka daba teg yacni toban buu igu leeyahay yacni markaa ilaa alaaatan ilaa alaaatan yacni toban buu igu leeyahay saddexaanu igu lahayn iyo saddexaanu igu lahayn iyo saddexaanu igu lahayn mooyaane cadafna umaad dhaxaysi labadii istisnee damba istiqraaqo iyaga in la kala jaraa ma suurowdo saddex iyo saddex saddex saddex kama go'do de waxay noqonaysaa sirowo yani waxay noqonaysaa inaan waxba soo hadhin istisna mustaqriqa taasi asixi mayso marka maxaad samaynaysaa labadaad isu geynaysaa hadduu ka dambe yahay ka istiqraaqa labada labada saddexaad isugeya xagga hore ka wada jar waxay noqonaysaa saddex iyo saddex isugee lix bay isku noqdeen lixda toban ka wada jar afar baa kuu soo hadhay afartaasuu kugu leeyahay macnuhu sidaas iyadaabuu noqonaya hadday isla ekaadaan waxay noqonaysaa inuu markaa buro oo waxaa tii lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa casharatan ilaa casharatan yacni waxaad iska daba keentay intaasoo istisna oo dhammaantood wada mustaqriqa baatil weeye waxalla waxaa istisnaa aadkaa tobankii hore aad qiratayna waa lagugu leeyahy bal waxaad ka warantaa hadduu waxa weeye ka hore hadduu mustaqriq yahay waxaa tii lahu calaya casharatun ilaa arbacatan lahu ala waxaan leehay cafwan lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa arbacatan yacni wuxuu igu leeyahay ilaa casharatan toba toban buu igu leeyahay ilaa casharatan toban aanu igu lahayn mooyaane lahu calaya waxaan leehay cafwan lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa arbacatan yacni wuxuu igu leeyahay ilaa casharatan toba toban buu igu leeyahay ilaa casharatan toban aanu igu lahayn mooyaane oo tobanka hore ka mid ilaa arbacatan afaruu igu leeyaho tobanka dambe ka mida mooyaane maxaad yeelaysaa casharo iyo cashara isku xiga afarna waa kasii dambaysa bacdi culamada ka midi waxay leeyihiin markaa waa istisnahaasi wuxuu noqonayaa mar haddii qadarka hore uu istiqraaqay waxay noqonaysaa inuu waxa weeye laqwi inuu noqdo toban kiilo aad isku sugtayna waa kugu sugnaatay dimadaaday ku sugantay qadarka dambena waa ka ka laqwi weeye qowl kale wuxuu leeyahay hala tixgeliyo hala ictibaariyo mar hadduu istisna kale ka daba yimi hala ictibaariyo oan mustaqriq ahayn qoladii idii hala ictibaariyana way isa sii khilaafeen laba qowl ba iyaguna kala yeesheen qaar waxay yidhaahdeen qadarkan dhexe khaanadan dhexe ee tobanka ku sugantae istiqraaqday inaga tuur sidii waxaan jirin ka dhig lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa arbacatan samayn ilaa casharatan dhexe dhexe meesha ka tuur ma sax intaa afartiyo tobanka kala jar lixda soo hadhay buu kugu leeyahy ra'yi waa kaa ra'yi kale wuxuu leeyay war mee khaanadaha masixina xagga dambe ka soo galo yacni waxaad samaysaa afarta dambe aad sheegtay tobanka ka jar afarta markaad tobanka ka jarto lix baa soo hadhay lixda markaad waxa weeye aad ka jarto tobankii hore afar baa soo hadhay afar buu kugu yeelanaya bikhulfin fi namad markuu tilmaamayo dariiqa lagu tixgelinayo laisku khilaafsanyana waa labadaa dariiq dariiq odhanaya tobanka dhexe ha laga boodo oo afarta ha laga jaro tobankii lix baa soo hadhay lixduu kugu leeyahay kaasi waa ra'yi ra'yi kale waxa weeye afartan tobanka ha laga jaro lix baa soo hadhay lixda ha laga jaro haddaba markaa tobankii hore afar baa soo hadhay afar buu kugu leeyahay ra'yina waxaa ka soo baxay lix buu kugu leeyahy ra'yina waxaa ka soo baxay afar buu kugu leeyahy ra'yiga ha la ilqeeyana tobankaba waa kugu daleewey saddex ra'yi baa markaa meesha ka soo baxay intaaba wuxuu kugu tilmaamay fa alqi wactabir bikhulfin fi namad shadru beytkaas ayuu ku ishaaray istisnaa'aadka iska daba dhaca waxay ku dhisantahay un qaacidadii hore aynu soo aragno alistisnaau min annafyi isbaatun wa min alisbaati nafyi oo macnuhu wuxuu noqonayaa lahu calaya casharatun ilaa khamsatan ilaa alaaatan macnuu wuxuu noqonayaa toban buu igu leeyahay shan tobanka ka mida oo aanu igu lahayn mooyaane nafyi bay noqonaysa hadalka hore musbat bu ahaa ka dambe nafyi buu noqonaya ilaa alaaatan saddexuu igu leeyaho shanta dambe ka mida mooyaane marka hadda waxa weeye ilaa khamsatan markaa tii shantani waxay noqonaysaa iyadu manfi oo iguma laha bay noqonaysaa ilaa alaaatan dambena waxay noqonaysaa musbato iyada waa igu leeyaho shantan dambey ka mid tahay bay waxay noqonaysaa sidaa haddaba looga shaqaynayo daraa'iq kala duwan bay culammadu sheegaan saddex dariiqaa markiisa waxaan markaa ugu caansan saddexda dariiqaba sharxulkawkawn muniirkaa kuu qoraya saddexdaa dariiqa waxa weeye istisnaadkaa iska daba dhacay xagga dambe inaad ka soo gasho xaggaa dambe intaad ka soo gasho ayaad halka ugu dambaysa kaga soo bilaabaysa midba kuu ku xigaad ka jari baaqiga soo hadhana waxaad ka jari ka ugu horreeya wada naaqisunbaad ka dhigi halkaa intaad saa u soo socoto ayuunbaad midba ka ku xiga ka jari waxaa tidhi lahu calaya casharatun ilaa khamsatan ilaa arbacatan ilaa alaaatan yacni markaa wuxuu igu leeyahay toban shan aanu igu lahayn mooyaane oo tobanka ka mida ilaa arbacatan afaruu igu leeyahay oo shanta ka mida mooyaane ilaa waxa weeye alaaatan saddex aanu igu lahayn oo afarta dambe ka mida mooyaane marka maxaad samaynaysaa saddexdaad afarta ka jari midh baa soo hadhay midhkaad shanta ka jari afar baa soo hadhay afartaad tobanka ka jari lix baa kugu soo hadhay saasay noqonaysa taasi waa ariiqo waana dariiqa sahlan dariiqo kaleoo labaad waxaad samayn tirada ma wixii shafci ah kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ku qoro tiradama wixii isdheer mise wixii isku buuxa wixii isku buuxee shafci ahna isu gee wixii isdheeree markaa tiradu ay isdheer tahayee midh dheeraada ay leedahayna ee laba aynay markaa jajab la-aanteed ugu qaybsamayna iyagana isu gee kana jar dabadeedna wixii kisiyana gaar isu gee wixii dhabanana gaar isu ama wixii shafciya gaar isugu gee wixii witriyana gaar isugu gee dabad kala jar baaqiga soo hadhuu kugu leeyay kaasina waa dariiqa labaad dariiqo kale oo saddexaad waxa weeye inaad ilaadan istisnaacaadkan inaad zaayid iyo naaqis ku kor dhigato weeye istisnaaga hore naaqis buu u dhacaya naaqis baad ku dhigi ka labaad waxa weeye waxaad ku kor qori zaayid baad ku kor qori ka saddexaad naaqis baad ku qori ka afraad zaayid baad ku qori mid waad u geyn midna waad ka shir halkaasad kaga soo bilaabay midna zaayid baa kugu yaalla midna naaqis ka ugu horreeya naaqis baa kugu yaalla laba naaqis oo isku xigay iyo laba zaa'id oo isku xigayaana ma jiro ka ugu horreyn naaqis baad ku qori ka ku xigaa zaa'id baad ku qori saasaad u wadi saasunbay isu weydaaranayaan marka mid waad ka jari mid waad u geyn mid waad ka jari mid waad u geyn saasaad u wadi baaqiga soo hadhuu ku guuleeyay saddexdaa dariiqo ayaa ugu caansan waxasil xasili buu yidhi markaa yacni sug buu ku yidhi daa tacadudin ay istisnaa daa tacadudin istisnaa kii tacadud u saaxiibkaa bicadfin ay maca cadfin cadfin la jirkii lil awali ka hore inuu u sugan yahay u sug musjalan xaaluu yahay mid la ilaaqay bilitifaaqi itifaaq culammadu isku waafaqsantayna ku ilaa ay ilaa yakun haddaanu markaa istisnaagaasi aanu ahayn mid isku cadfan ee uu cadaf ka madhan yahay fa kullun mid kastaaba liladii kiibuu u sugnaaday itasala bihi isaga markaa yacni ku lamaanaday la xidhiidhay wa kulluhaa dhammaanteed cinda tasaawiin markay isleekaato qad batala waa burtay wallahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa casharatan oo kale istisnaagaasaa baatila waxaad qiratayna waa kuu sugayey in kaana hayrulawali hadduu yahay ka hore waxaan ahayn almustaqriqa ka markaa wax qarqinaye wax wada gaadhay hadduu yahay falkullu dhammaantood xuqiqa waxaa loo xaqiijiyey lilmukhraji minhu ka wax laga bixinayo ee hore asha ku jirta cahdiya aho waa mustasna minhu bii hore baa loo jeeda inta laysu wada geeyo xagga hore laga jaray baa loo jeeda waxaysuma istiqraqa yacni goor kasta uu istiqraaqo oo wada gaadho alawalu ka hore faqad oo keliya oo kuwa dambe aynu mustaqriq ahayn fa alqi isaga ilqe ra'yi wuxuu leeyahay isagaad ilqaynaysaa waxa kalena tabacan bay u ilqaysmayaan ra'yi waa kaa ra'yi kalena wuxuu leeyahay wactabir ictibaari buu ku leeyahay bikhulfin khilaaf markaa la jirkii ku ictibaari yacni fi namadi dariiqa lagu markaa yacni dariiqa markaa yacni lagu ictibaariye laysku khilaafsan yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka watubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور ومنه ما كإن من الشرط أعيد للكل, و... للكل عند الجل أو وفقا تفد أخرج به وإن على النصف السما كالقوم أكرم يكون كرما وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط قال الناظم رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف وكل ما كده مانتي يكون فيه العطف عدف أمركا كسوان يهي min qabli liistisnaa istisnaha hortii uu cadaf ku sugan yahay fa kullan yaqfu ay fa yaqfu waa raacayaa cadfigu yacni istisnuhu kullan mid kasta oo umuurtaa markaa isku cadfan ka mid ah duuna daliili alcaqli aw di samci wuxuu markaa caqliga daliilkiisa marka la waayo bimacnaa caqli wuxuu ku tusiyo mancigeeda la'aanteed awdi samci ama daliil samci ah oo bimacnaa waxa weeye nas wuxuu diido haddii haddii la waayo nas inuu diido ama caqli inuu diido haddii la waayo yacni waxaa markaa laazima inuu istisnuhu dhammaantood u noqdo mutacaatifaadkaas waalxaqu aliftiraaqu duuna aljamci waalxaqu sida xaqa ayaa aliftiraaqu in la kala farqiyo weeye oo mid walba sida gaarkiisa ugu noqdo duuna aljamci kulmin la kulminayo la'aanteed oo aanu majmuuca u noqone mid walba gaarnimadiisa inuu ugu noqdo sidaasaa xaqu yahay buuhi wuxuu halkan ka warramayaa istisnihii marka uu yimaado jumal isku cadfan dabadeed hadduu istisnihii yimaado istisnihii ma u wada noqonayaa mise u wada noqon maayo wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye daliil caqli ah iyo daliil samciya oo diiday haddaan la helin ee la waayo labadaasba asalku inay tahay inuu u wada noqdo oo marka waxaa isku cadfan dhammaantood inuu u noqonayo farqina aynay kala lahayn haddii la ysugu cadfo waaw iyo haddii markaa la ysugu cadfo waaw waxaan ahayn ama faa ama humma culammada qaarkood baa kala farqiyo waxay yidhahdeen haddii waaw la ysugu cadfo waa u wada noqonaya haddii fa ama markaa la ysugu cadfo ama humma yacni cadaf kale haddii la ysugu cadfo u wada noqon maayo laakiin taas lafteedana waxa weeye inaan la kala farqin baa fiican oo la yidhaahdo dhammaanteed waa u wada noqonaya ama waaw ha la ysugu cadfo ama waxa weeye waxaan waaw ahayn ha la ysugu cadfee waana haddii daliil aanu diidin daliil caqliya ama daliil samciya haddii daliil samciya ama daliil caqliya ay diidaan inuu u wada noqdo yacni daliilkaasi kuu tilmaamuun buu u noqonayaa ama kaasi ha horreeyo ama ha dhexeeyo ama ha dambeeyo kuu doonaba ha noqdo waxaasna waxaan farqi kale lahayn in markaa jumlada ay yihiin isku cadfani iyo inay yihiin mufradaad inay yihiin wax farqiya ma kala laha culammada qaar baa kala farqiyo waxay yidhaahdeen jumalka isku cadfan ayuu u wada noqonayaa mufradaadku ma soo gelayo laakiin tafriiqaasina daliil ma laha waxay tahay waa inuu u wada noqonayo ayaa raajaxsan buuri saasi waxa weeye waa sida in badanoo usuuliyiinta ka mida ama jamaahiirtoodu ku tageen abuu xaniifa mas'aladaa khilaafay oo isagu waxau yidhi wixii daliil sida kale uu cayimo mooyaane ka ugu dambeeya inuu u noqdo asalku yahay istisnuhu kaa ugu dambeeyuunbuu u noqonayaa laakiin wixii daliil marka uu cayimo oo uu tilmaamo meel kale inuu u noqonayo ama inuu u wada noqonayo taa waa lagu xambaarayaa buu yidhi laakiin min xaysu alaslu haddii laga warramayo asalku waxa weeyaan ka ugu dambeeya inuu noqdo bacdi kaleo usuuliyiinta ka mida oo aamidi oo xanaabilada ka mida khazaali oo shaaficiyada ka mida ibnu xaajib oo maalikiyada ka mida saddexdaa sheekhna waxay ku tageen oo ay yidhaahdeen maye mujmal bay ku taho mid u cayimani ma jiro oo inay ka dambe u noqoto iyo inay u wada noqoto mid walba waa dhacdaa adiladana haddii la egeego marka waxa waxaa dhacaysaa qaar u wada noqonaya qaar ka hore u noqonaya qaar ka dhexe u noqonaya qaar ka dambe u noqonaya iyo qaar u wada noqonaya intaba waa leeyihiin maadaama ay caynkaas yadaa tahay waa in markaa la yidhaahdaa mujmal bay ku tahay waa laga tawaqufayaa yacni qariinadu kay cayinto ayuunbaa loo celinayaa ama dhammaantood ha ahaado ama bacdi ka mid ah ha noqdo ra'yigaas waxa weeye ibnu xaajib iyo khazaali iyo aamidi ay ku tageen ayuu shanqiidina waxa uu tilmaamayaa oo halkan ku arjaxayaa kitaabkiisa tafsiirkaana ku arjaxaa inuu qowlkaasi yahay qowlka raajixnimada badan mas'aladii wuxuu odhanayaa saddex qowl baa ku sugan tafsiirkiisuu ku odhanaya saddex qowl maadaama ay ku sugan yihiin ilaahay waxau yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yacnii wixii ay isku khilaaftaan ilaah iyo rasuulkiisa u celiya kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam u celiya waxaannu u celinnay buu odhanayaa kitaabkii iyo sunnadii baannu u celinnay waxaannu ku samaynay istiqraa' iyo tatabbuc adilada waxaannu aragnay buu yidhi qaar waxa weeye ka dambe u noqonaya qaar ka dambe aan u noqonayna ka ka horreeya u noqonaya yacni nooc kastaba waa leeyihiin qaar ka dhexe u noqonaya waxaa ka mida waxa weeye waxyaalahan kuwa dambe ka dambe u noqonayn ilaahay waxau idhi fakhuduuhum waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiira ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum miihaaqa ila aladiina yasiluuna markaa istisnahaasi uma noqonayo walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiiran oo haddii waxa weeye
kuwa waa laga weli yeelan karaa macnaheedu ma aha ee macnuhu wuxuu u noqonayaa fakhuduuhum waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum miisaaqa baa macnuhu dhacaya marka waxa weeye istisnihii wuxuu u noqday ka hore oo ka dambe inuu u noqdaa ma bannaana adillaana markaa yacni taas ku tusinayso gaalada in marnaba laga weli yeeshaa mid bannaan ma aha waxaa kaloo markaa la mid ah ilaahay waxau uhi fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu waxa uu markaa sheikhu yihi fainahu laa yarjicu lilأuulى liأna taصaduqa mustaxiqi اdiyati biha laa yusqidu kafaaraةa alqatli khaطأan ta hore u noqon maayo oo ta hore marka waxa weeye yani istisnahan marka ah ilaa an yasadaquu ka dambay u noqonaysa inay kii hore u noqotaa wax suuroobaya ma aha wax suuroobaya ma aha waayo kafaarada isaga saaran ee raqabo inuu xoreeyo ah kaas waxa weeye ka ridi mayso sadaqadda markaa ehelkii ee meydkaasi ay diyadii sadaqadaysteen isaga kafaaradii ka ridi mayso waxaa kaleoo ka mida waxa weeye midaan majmu jamiica u wada noqonayne ee kuwa yacni ka dambeeya u noqonaya hadalkii ilaahay uu yidhi fajliduhum hamaaniina jaldatan walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun ila aladiina taabuu marka ila aladiina taabuu istisnahaasi jumlada hore oo jeldigiiyo garaaca ah u noqon mayso waayo markaa culammadu waxay yidhaahdeen xadkaas yacni kama ridayso yacni towbadda uu isagu toobad keena waa xaq yacni hayr leeyahay ama waa xaq aadami xaqa aadamiguna kuma dhaco toobadkeen la toobadkeeno kuma dhacee xaqu wuxuu u baahan yahay xaqa aadamigu in la gudo ama markaa in yacni la cafiyo taasay markaa ku dhacda marka sidaas aawoodee xaqanna wuxuu ku saabsan yahay xad buu ku saabsan yahay toobadkeenka uu isagu toobad keeno yacni dimadiisii ma beri yeelayso oo xaggii xadka yacni kama beri yeelaysee xadkii waxay tahay miduu markaa saaran yahay marka ila aladiina taabuu waxay u noqonaysaa labada qayboodee dambe ayay u noqonaysaa mid waa la isla ogol yahay oo wa ulaa'ika hum alfaasiquun in marka taasi ay taa yacni istisnihii inuu markaa u noqonayo fisqigii uu ka suulayo waa la isla ogol yahay shahaadada ma la aqbalaya mise la aqbali maayo shahaadadii qaadifku markuu toobad keeno markhaatigiisi ma la aqbalaya mise la aqbali maayana khilaaf baa ku sugan oo waa muctaragga ay isku haystaan jamaahiirta iyo abu xaniifa oo abu xaniifa uu leeyahay shahaado laga aqbali maayo oo waxa weeye shahaadada aan laga aqbalin abadiya ayaa lagu markaa qayday walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada marka xaal kasta inay ku baaqi tahay qabuulka shahaadada aan la aqbalaynin saasay ku tusinaysa marka halkaasoo abu xaniifa ka saar culammada kale jamaahiirtuna waxay leeyihiin mar hadduu fisqiga ka suulay sababta loo aqbali waayo shahaadadiisu waa fisqiga meesha yaalla haddii fisqigii ka suulo ninkii uu cadli noqday oo wasfigii fisqigu uu ka zuulay waxay noqonaysaa shahaadadiisa in la aqbalo oo sidaa waxa weeye uu uga baxay fisqigii ayuu shahaado aqbalitaan la'aantiina uga baxaya sidaas iyadaa ayay markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal mas'alada noocaasa khilaafkaasaa ku sugan shanqiidguna wuxuu arjaxayaa sida khazaali iyo aamidi iyo ibnu xaajib ay doorteen oo ah in laga tawaqufayo oo qaraa'inka la eegayo intaba inay mujmal ku tahay qariinadu kay xadido in loo raacayo waxyaalahan uu sheikhu deliishadeen iyagu waa ogolyihin waxay leeyihin waa ashyaadii aanu ka istisnoonnay aanu nidhi duuna daliila caqli awdi samci aanu nidhi weeyaan bay yidhaahdeen walxaqu liftiraaqu duuna aljamci waxa uu ka wadaa mas'alada waxa la isweydiiyey markii la yidhi ma waa u wada noqonaysa oo jamiica isku cadfan jamiica mutacaatifaadka isku cadfan dhammaantood waa u noqonaysa waxaa la yidhi mid mid walba magaarnimadiisay ugu noqonaysa mise waxa weeye majmuucooday u wada noqonaysaa baa la yidhi mas'alada noocaasaa la isweydiiyey oo maxaa farqiga ku sugan farqiga ku sugani waxay tahay haddii la yidhaahdo dhammaan waa u noqonaysaa oo mid walba gaarnimadiisay ugu noqonaysaa haddii la yidhaahdo iyo waxa kala duwan haddii la yidhahdo majmuucoodoo laysu geeyay u wada noqonaysaa taas iyadaabaa kala duwan misaalkay ku kala caddaanaysaa tusaalihiiyo gabadh buu ku yidhi anti taaliqun halaasan wa halaasan ilaa arbacan gabadh yahay wuxuu yidhi markaa saddex baad furan tahay iyo saddex baad furan tahay afar mooyaane haddii la yidhaahdo mid walba gaarnimadiisay ugu noqonaysaa ilaa arbacantu yacni saddexdana gaar ugu celi saddexda kalena gaar ugu celi macnuhu muxuu noqonayaa saddexdii horena afar baa laga soo reebay saddexda dambena afar baa laga soo reebay way istiqraaqeen markay istiqraaqeen istisnaani laqwiguu noqonayaa waa dhacayaa saddexdii way furantahay oo qofkaa dumari wax rajcaa ma laha ila mid walba gaarnimadiisaad ugu celisay haddii la yidhahdo majmuucaa loo celinayaa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa labada saddexaad iskuge isugee lix bay isku noqdeen lixdii aad isu geysay ee lixdii ay isku noqdeen waxaad ka wada jartaa afarka jar lixdii unbaa afar laga jaray waxaa soo hadhay yacnii waxaa soo hadhay markaa yacnii laba ayaa markaisaga waxaa markaa laazimaya laba ayaa markaisaga waxaa laazimaya oo saddexdii iyo saddexdii la isu geeyey ee lixda isku noqday markii afar laga jaray waxay noqdeen yacnii in markaa laba soo hadho dee ilaa nisaabka markaysa waxaan markaa talaaqu talaqaadku ama tatliiqaadku lix may ahayne saddex bay ahaayeene yacni saddexdii kasta markaysagaa labaa ka go'day saddexdii kasta labaa ka go'day dee qofkii dumar ahayd saddex dalqadood buu markaysa waxaa nisaabkii uu ku furayey ay ahayde laba way laazimeen midna waa u soo hadhay gabadhaasi rajac ay leedahay markaa sheikhu waxa uu tilmaamay qowlka raajix inay tahay in mid walba gaarnimadiisa loogu celinayo oo aynay jamci ahayn oo majmuuca loo wada celinaynin wa kullu maa kii dhammaantii yakuunu alcadfu ay yaxsulu lcadfu ama yaqacu lcadfu cadaf uu dhaco fiihi gudihiisa uu ku dhaco ama yakuunu uu ahaado alcadfu cadaf fiihi gudihiisa mid ku sugan uu ahaado fiihida aad tidhaahdo waa kaana ee khabarkeedii min qabli alistinaa istisna horteed markaa uu dhaco fa kullan yaqfu istisnuhu waa raacayaa mid kasta oo ka mida waxyaalaha isku cadfan duuna daliili alcaqli daliilka caqliga caqligu wuxuu ku tusiye la'aantood aw disamci ama daliilka samcigii waxa uu ku tusiye la'aantooda manciya ayuu markaa ku raacaya haddii aan markaa daliilka caqliga ama daliilka samciga ee waxyigaahi aynay mancin waa raacaya walxaqu sida xaqa ahi aliftiraaqu in la kala qaado mid walba gaarkiisa ay ugu noqoto weeye duuna aljamci yacni kulmin la'aanteed oo majmuuca aan loo wada celin amaa qiraanu lafdi fi lmashhuuri hadalka lamaanaynta la ysku lamaanayo lafdiga miyaa fi lmashhuuri yacni qowlka mashhuurkaa marka lagu socdo falaa yusaawi u dhigmi maayo fii siwa almadkuuri kaa lagu sheegay ee lagu xusay waxaan ahayn kama sinmayaan oo laba shay baa waxa weeye la lamaaneeyey lamaanayntaa la lamaaneeyey ma keensanayso axkaamta oo dhan inay iskaga mid ka yihiin ma keensanayso ee wixii lagu lamaaneeye la ysugu cadfay ayuunbay isku mid ka noqonayaan wixii kale inay ku kala duwanaadaan baa laga yaabaa tusaalihiisu waxay tahay wa atimmu alxaja waalcumrata lilaah yacnii amar la amrayo xajka iyo cimrada in la taam yeelo oo la dhammaystiro ayaa la ysugu cadfay miyaa laga qaadanayaa xajku inuu waajib yahay waa laysla ogol yahay sidaas si la-eg cumr cumraduna waxay noqonaysaa iyaduna waajib oo waajib baa waajib lagu cadfay sidaasay noqonaysaa wixii daliil aanu ka reebin oo daliil cad aan loo haynin isku mid baa laga dhigayaa miyaa la odhanayaa mise la odhan maayo jamaahiirtu waxay leeyihiin la odhan maayee wixii la ysugu lamaaneeyey keliyay ka siman yihiin wixii kale waxay u baahan tahay daliil bay u baahantahay bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen oo musani oo shaaficiyada ka midi ka tirsan yahay abuu yuusuf oo xanafiyada ka midi ka tirsan yahay maalikiyada qaarkoodna ay ku tageen ayaa waxay yidhaahdeen lamaanaynta laba shay la ysku lamaaneeyaa waxay tilmaamaysaa wixii xukmiga aan deliil kala farqinin inay isku mid ka yihiin sidaasay keensanaysaa calaa haadaana waxaa ka laazimaysa cumradu inay waajibo tahay oo waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay wa atimmu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumrada taam yeela oo dhammaystira oo ilaahay markaa u taam yeelo u dhammaystira marka wa amrun bilitmaami la amrun biladaa calaa asaxi qowlayni labada qowlka sixada badan waxa weeye waa itmaam iyo dhammaystir in la amray weeyaane ma aha adaa xajkii iyo cumradii in la gutay in la guto in la amrayo ma aha amar la amrayo gudasho xajkii iyo cumradii la gudanayo aayadda laga qaadan maayo ee waxa weeye waa in xajkii iyo cumradii haddii la gudagalo in markaa la taam yeelo oo la dhammaystiro ayay markaa daliil u tahay bacdi culammada ka mid oo yidhi markaa itmaamka la dhammaystiray addaa baa looga jeedaa sidaa yidhi waa jiraan laakiin qoladaasi markaysagaa ra'yigaasi mas'aladan ma waafaqsanaa oo iyadu waxay tahay waxay leeyihiin cumrada sideedaa in la guto loo amray oo marka binasi alqur'aan bay ma'muur ku tahay laakiin siday jamaahirtu qabaan binasi alqur'aan ma'muur cumradu marka hore in lala yimaado ma ahe haddii la gudagalo oo la ixraamto in la dhammaystiraa waajiba taana xajka sunnihiiba waa kala mid yahay oo toban gooroo hore hadduu xajiyey ou haddana xaj ixraamto waajib waxa ku ah markaa inuu dhammaystiro waatimu alxaja waalcumrata lilah sidaas iyada abaa waajib ku ah shuruuca waxyaalaha ku waajib uu ka mid yahay horeynu u soo aragnay cabdillaahi ibnu cabbaas laftiisu waxa uu tilmaamay yacni qiraankaasi inuu yacni anfacayo oo waxa uu yihi qariinatuha fii kitaab illaahi cumrada markuu tilmaamayey xajkii waxay tahay waata ku lamaan ilaahay kitaabkiisa ay ku lamaan tahay oo lagu lamaaneeyey marka qariinadii inuu deliishanayo lamaanaynta qiraankaas yacni qiraankaa inuu deliishanayo ayay markaa ku tusinaysa wa kadalika markaa waxay kaloo culammadu u deliishadeen masaa'il badan oo ay ka mid tahay walaakin min bawlin wa gaa'itin wa nawmin xadiiskii markaa safwaan ibnu casaal inuu ahaa baan filayaa waa xadiiskii ku saabsanaa masxu cala alkhufayn labada khuf in la masaxo waxaa markaa la yidhi markaa waa inaan la siibin yacni markaa yacni labada khuf xadiisku waxaa ku jirtay walaakin min bawlin aw nawmin aw gaa'itin yacni markaa sidaasuu markaa tilmaamay saddexdaas waxa weeye laba naaqid oo weysada jebiyaha hurdadii lagu lamaanayey lamaanayntaa lagu lamaanayey ma laga qaadanayaa hurdaduna weysada inay jebiso mise laga qaadan maayo haddii la yidhaahdo qiraanku waxa weeye waa muctabar waxay noqonaysaa in laga qaadanayo waana sida daa'ifa usuuliyiinta ka mida ay yeeleen iyo fuqahada qaarkood calaa kulli xaal masalada iyo qaacidadaasaa lagu caddaynayaa misaalka laguu sheegay oo ah cumradu ma waajibo ma tahay aayaddaba laga deliishanaya laakiin adillo kaley leedahay cumradu inay waajib tahay laga deliishanayo ayaa jirta oo axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay oo markaa laga deliishanaya cumradu inay waajibo tahay qowl odhanaya waa sunne waa jiraay oo culammada qaarkood qabaan laakiin waa laga raajaxsan yahay qawina waxa in markaysagaa cumradu ay waajibo tahay waxaana taas laga qaadanayaa sida xadiiskii dheeraayee jibriil nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa tuqiima asala wa tu'tiya azaka wa tasuuma ramadaan wa taxuja albeyt riwaaya soo aroortay oo xadiiskaa ka mid ah waxay sheegaysaa wa an tactamira wa takhtasila min aljanaabati inaad janaabada ka maydhato cimraysatana xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga waxa uu ku tilmaamayaa sanadkeedu inuu xasan yahay sidaas iyadaa buu tilmaamay islaamkii baa lagu tacriifiyey oo waxyaalihii lagu tacriifiyey islaamka waxaa ka mid a in waxa weeye la cimraysto ayaa ka mid a iyo in waxa weeye janaabada laga maydho wa kadaalika waxa weeye waxa kale oo soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam dumarkii markay jihaadka weydiiyeen waxa uu ku yidhi alaykunna jihaadun calaykunna jihaadun laa qitaala fiih waxa markaa idin saaran jihaadaan wax dagaala lahayn alxaju waalcumra calaykunna calaadu waxay tilmaamaysaa luzuum bimacnaa korkiinuu waajib ku yahay baa laga tilmaamaya oo marka lagu yidhi calaykunna waxaa korkiinna saaran oo waajib ku ah baa laga qaadanayaa jihaada aan dagaal lahayn jihaadka aan dagaalka lahaynin waa xajka iyo cumrada adigu adiladaa iyo qaar kalea laga deliishadaa qowlka raajixi waxa weeye asaxu qowlay alculamaa in waxa weeye cumradu ay waajiba tahay weeyaan amaa qiraanu lafdi lafdiga markaa lamaanaantiisa miya fi lmashhuuri qowlka mashhuurkae caankaa marka lagu socdo falaa yusaawii la uma dhigmayo kii lagu lamaanayey fii siwa almadkuuri waxaa lagu sheegaya xukumkaa ee la ysugu cadfay mooyaane xukum kale inay iskaga mid ka yihiin laga qaadan maayo wa minhu maa kayn min ashari acid lilkulli cinda aljulli aw wafqan tufid wa minhu waxaa markaa ka mid ahaaday mukhasiska mutasilka ah maa kain maaya aladii ki kain ay istaqara kain yani markaa in oo kale ahaaday ama aad tidhaahdo markaa ay maa shaabaha in wixii in markaa shabbaha min ashari xaaluu markaa shardi yahay acid buu ku yidhi u celi lilkulli dhammaantood u celi cinda aljulli culammada badankooda agtooda aw wafqan tufid ama marka waxa weeye wafqan ay liwafqin yani waxaad ugu celisaa waafaqsanaan markaysa waxaan markaa la ysku waafaqsan yahay tufid waad faa'iideyna waa iska tamaamulbeyt akhrij ku bixi bihi markaa shardiga waxaad ku saartaa wain cala nisfi sama wain sama cala nisfi markaa barbaha ka koreeye yacni sama ka koreeye kalqawma akrim in yakunuu kurama kala badhow badh markaa yacni hadduu ka badan yahay xataa waad ku bixin kartaa buuri misaalku waxay ahaatay kalqawma akrim yacni waxa weeye tarkiibka iyo wixii lamid ah akrimilqawma qowmka karaamee in yakunuu kurama hadday yihiin qaar sharaf leh yacni karaamee baa lagu yidhi karaamee macnuhu waxay noqonaysaa hadday sharaf leeyihiin karaamee haddaynay sharaf lahaynaa karaamayn baa macnuhu dhacaya haddii haddaba kuwooda markaa lu'amada ah ee la'iimiinta ee aan kuramada ahayni ay fara badan yihiin waxay noqonaysaa markaa shardigaasi miduu asaxayo weeya arrinkaana waa markaa waxay tahay mid yacni markaa culammadu ay ogol yihiin oo ay isla ogol yihiin waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa mukhasisaadka mutasilkaa istisnihii buu ka soo warramay wuxuu kaloo halkan markaa ku labeeyey oo nooca labaad ee uu ka warramayaa waa shardiga shardigu min xaysu huwa waxaa loo qaybiyaa shardi caqliya shardi sharciya shardi caadiya iyo yacni markaa shardi lugawi ah afartaasaa loo qaybiyaa weliba shardiga lugawigaaba halkan looga jeedaa siduu markaa shaarixba ku kugu baraarujinayo marka adawaatu shardi haddii la geliyo ama asmaa ha ahaadeen ama xuruuf ha ahaadaane haddii adawaatu shardi la geliyo waxaa marka adawaatu shardiga la geliyey waxay faa'iidaynaysaa haddii shardigaasi jira un xukumkaasi inuu markaa xasilayo haddaanu jirin ma xasilayaa macnuhu u dhacaya tuma isku cadfan haddii markaa shardiga laga daba keenana dhammaan waa u wada noqonayaa culammada qaarkood waa itifaaq bay yidhaahdeen culammada qaar oo khilaaf yaro sheegay waa jiraa laakiin haddiiba khilaaf laga soo qaaday inuu jiro jamaahiirtaa sida qabta inuu u wada noqonayo jamaahiirtaa qabta haddiiba itifaaq laga baajiyo jamaahiirta inay qabto lagama baajin karo marka sidaas aawadeed ama siday jamaahiirtu qabaan u wada celi ama sida waxa weeye itifaaqaba ay tahay dhammaantood u wada celi oo shardigu yacni waxa uu markaa leeyahay sadaaratlkalaam buu iska leeyahayo xataa hadduu dambeeyo wuxuu ka dhigan yahay awelka inuu yaallo ayuu ka dhigan yahay marka maadaama ay caynkaa tahay oo xagga markaa taqdiir ahaan uu u horreeyo sidaas aawadeed ayaa markaa loogu wada celinayaa oo markaa labada mas'ale ay u kala duwanaanayaan sheikhu markaa tacliilkaa jamaahiirtu ay sheegeen wuxuu yidhi waxaa markaa lagu cilleeyey wuxuu u noqonayuunbuu muqadam ka yahay waxaanu u noqonayn muqadam kama aha waxaanu u noqonayn muqadam kama